subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda aroornimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington waa aroor jimco ah bisha maarsana waa siddeed iyo toban sannadka labada kun iyo laba iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban bog aannu internetka ku leennahay ee v o a somaali com iyo weliba efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukaay saacadda bariga afrika waa lixdii iyo barkii aroornimo washingtonna waa koob iyo tobankii iyo barkii habeennimo qodobada aannu idiin haynana waxaa ka mid a taliyaha ciidamada maraykanka ee afrika stephen townsend oo sheegay in awoodda al-shabaab ay sannadkii hore sii xoogaysatay waxaannu idiin haynaa waraysi uu taliyuhu v o da siiyey
taliyaha ciidamada maraykanka ee afrika ee africom general stephen townsend ayaa waxa uu sheegay in kooxda al-shabaab ay sii xoogaysatay
waxaa kaloo aannu idiin haynaa dowladda britain oo ka carootay shaqaale uu shaqaynayay sharikadda p n o ee d p world oo shaqada laga cayriyey qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida hay-adda socdaalka adduunka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano i o m ayaa shaaca ka qaaday khamiistii in ugu yaraan toddobaatan tahriibayaala ay ku qariqmeen oo lagu la'yahay xeebaha liibiya labadii toddobaad ee lasoo dhaafay taasoo tirada loo malaynayo in ay ku qaraqmeen bartamaha mediteraneanka ka dhigaysa laba boqol iyo shan iyo toban ruux tan iyo bilowgii sannadkan qoraal ay soo saartay hay-adda i o m ayay ku soo cusboonaysiisay baaqeeda la xidhiidha sidii loo yarayn lahaa khasaaraha dhinaca nafta ee tahriibayaasha ku haleela badda mediteraneanka iyo in la dhiso hannaan badbaado leh oo waafaqsan sharciga caalamiga madaxa hay-adda socdaalka adduunka ee libiya frederico soda oo ka hadlaya dhacdadan ayaa yidhi waxaan aad uga naxay dhibaatada joogtada ah ee dhinaca nafta ah ee ka jirta bartamaha mediteraneanka iyo waxqabad la'aanta musiibadan taagan isagoo xusay in in ka badan kala bar dhimashada sannadkan lagu diiwaangeliyey meel u dhow xeebaha libiya sida uu tilmaamayo mashruuca muhaajiriinta la la'yahay in ka badan boqol saddex iyo labaatan kun oo tahriibayaala ayaa sannadkii labada kun iyo koob iyo labaatankii gaaray waddanka talyaaniga iyagoo ka yimid libiya iyo tunisiya marka la barbar dhigo in ka badan sagaashan iyo shan kun oo tahriibe oo sannadkii labada kun iyo labaatankii gaaray isla waddankaasi talyaaniga sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano u n h c r in ka badan laba iyo labaatan kun oo tahriibayaala ayaa dib loo celiyey oo la badbaadiyey ku dhowaad kun kalena waa ay ku dhinteen xeebaha liibiya sannadkii lasoo dhaafay sida ay sheegtay hay-adda socdaalka adduunka dowladda kanada ayaa ku dhawaaqday khamiistii shalayto in barnaamij cusub oo socdaalka ah ay u samaynayso qaxootiga ka imanaya waddanka ukrain kuwaasoo ka soo cararaya duulaanka ruushku uu ku qaaday waddankaasi kanadana waxa ay sheegtay in dadkaasi ay siin doonto sharci kumeel gaara oo saddex sannadooda dowladda kanada oo ay ku nool yihiin qurbajoog badan oo reer ukraina gaar ahaana ah dhinacyada bartamaha iyo galbeedka dalkaasi ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in dadka reer ukrain iyo xubnaha qoysaskoodu ay kanada sii joogi karaan si kumeel gaara ilaa saddex sano codsadayaasha ayaa waxaa looga baahan yahay in ay internetka ka dalbadaan dalkugalka oo ay iska qaadaan sawirro iyo weliba faro dhegeystayaal halkaa aad naga dhegeysanaysaena waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos idinkaga imanaysa washington markaa jimco wanaagsan aanu ku bilowna ee taliyaha ciidamada maraykanka ee afrika ee magacooda loo yaqaano africom general stephen towson ayaa sheegay in awoodda kooxda al-shabaab ee soomaaliya ay korortay towson ayaa tilmaamay in inkastoo washington aan laga aaminsanayn in al-shabaab ay awood u leedahay in ay weeraro ka geysato gudaha maraykanka uu isagu rumaysan yahay in xarakadu ay awood u leedahay arrintaasi waraysigaasi oo uu taliyuhu siiyey idaacadda v o e da waxaa noo soo koobaya waryaheenna jamaal axmed cismaan
taliyaha ciidamada maraykanka ee afrika ee africom general stephen townsend ayaa waxa uu sheegay in kooxda al-shabaab ay sii xoogaysatay waxaana uu intaasi ku daray isagoo la hadlayay v o a inuu tuhunsan yahay inay awood u leeyihiin inay ku bartilmaameedsadaan maraykanka meel ka baxsan gobolka xitaa haddii ay ahaan lahayd gudaha waddanka waxa uu yidhi stephen townsend waxaan u malaynayaa inay leeyihiin awooddaas taasi si weyn loogama aaminsanan washington ama bulshada sirdoonka laakiin dareenkayga taliya ahaan wuxuu ii sheegayaa inay samayn karaan sidaas waxa uu sheegay in isaga iyo taliyayaasha hoos yimaada ay la kulmeen caqabado xilligan ka haysata soomaaliya kuwaasoo salka ku hayay amarkii madaxweynihii oo maraykanka donald trump ee ahaa in ciidamada maraykanka ee soomaaliya jooga laga soo saaro halkaas taasoo noqotay mid khatar ku ah ciidamada maraykanka oo waxtarkoodana u yaraaday waxa uu yidhi waan dhiibtay taladeedii waxaan aaminsanahay in xogayuhu uu taladiisa u gudbiyey aqalka cad waana inaan u ogolaanno madaxdeenna wakhti ay ku gaaraan go'aankooda gaar ahaan hadda oo xaaladda ukrein ay socoto genaraal townsend ayaa waxa uu sheegay in ciidamada gaarka ee maraykanka ay xitaa ku qasbanaadeen inay baajiyaan qaar ka mid a howlgalladii ay la samayn jireen ciidamada soomaaliya dabayaaqadii sanadkii hore iyadoo laga cabsi qabo inay khayraadka aan ku filnayn dhinacyada ay qaybsadaan xilli qalalaase uu ka jiray dalka la deriska etoobiya townsend ayaa u sheegay v o a in africom ay arkayso dadaallo ruushka uu dagaalyahano uga soo qoranayo afrika si ay uga dagaalamaan ukrein waxa uu yidhi waxaan u malaynaya inay taasi ka dhacayso afrika inkastoo aan u malaynayo inay u badan tahay in loo daadgureeyo libiya ama laga soo daadgureeyo waxa uu intaasi ku daray in dagaalyahanada wenger ee jamhuuriyadda afrikada dhexe loo qaadi doono ukrein townsend waxa uu sheegay in ilaa iyo kun calooshood u shaqaystayaal ruush oo ka tirsan kooxda loo yaqaan wenger group ay dhowr howlgal ka fuliyeen dalka maali madaxweynaha maali ayaa beeniyey in kooxdaasi calooshood u shaqaystayaal ay yihiin waxaana uu intaasi ku daray in ay yihiin ciidamo ka socda waddanka ruushka
kaasi waxa uu ahaa jamaal axmed cismaan oo soo koobayey waraysigii ay wariyaha v o e da ee bentagonka carla baab la yeelatay taliyaha ciidamada afrika ee maraykanka ee africom loo yaqaano generaal stephen townsend gobolka british columbia ee dalka canada ayaa noqday gobolka lacagta ugu badan saacaddii uu qofku ku shaqeeyo taasoo keentay inay u guuraan dhallinyaro fara badan oo soomaalida ah gaar ahaan kuwa ku cusub waddankaasi gobollada kale ee canada ayaa laga dalbanayaa kordhinta lacagta shaqaalaha si dadka ay ugu sahlanaato in ay noloshooda maareeyaan wariyaheenna toronto xuseen nuur xaaji ayaa warbixin arrintaasi la xiriirta noo soo diray
gobolka british columbia ayaa hadda saacaddii lacagta uu qofka ku shaqeeyo waxaa laga dhigay shan iyo toban dollar iyo shan iyo lixdan senti tan ayaana ka dhigaysaa gobolka lacagta ugu badan saacaddii uu qof ku shaqeeyo wasiirka shaqaalaha ee gobolkaasi harry bains ayaa sheegay in lacag kordhinta wax uun ay ka qabanayso caqabadaha dhanka nolosha ee haysta dadka gobolka dhalinyaro soomaali ah oo u badan kuwa dalka ku cusub ayaa tan iyo sanadkii labada kun iyo labaatankii u guurayay gobolkaasi dad badan oo dhalinyaradaasi ka mid a ayaa soo dhaweeyey lacag kordhinta shaqaalaha xusein saa ogsoon tahay dhalinyarta badana waxay kasoo guureen gobolka ontario alberta iyo manitoba dhalinyarta soomaalida badana maratay waxay u imaadeen maratay fursada shaqada oo maratay oo taalo british columbia marka waayo lacagtii baa la kordhiyay hadeer marka badana waxaa la qaataa shan iyo toban dhibic lixdan iyo shan senti saacadii marka taas waxaaway aad baan usoo elinadanamaalada soomaalida ah ururada shaqaalaha ayaa sidoo kale soo dhaweeyay go-aanka dowladda gobolka british columbia ee lacag kordhinta balse waxay sheegeen in weli uu yahay mid aan dabooli karin baahiyada dadka waa kan abukaate cabdulaahi barra wool oo ka tirsan ururka walkers action center oo u dooda shaqaalaha gobolkan ontario kaasoo ay hoos tagaan in ka badan hal dhibic laba milyan oo shaqaale ah oo soomaaliduna ay ku jirto sida aan xogta ku hayno ee gobolka british columbia minimum wejka waxaa laga dhigay shan iyo toban iyo lixdan ish senti aad baan ugu faraxsannahay waana ugu hambaliyeynaynaa hase yeeshee weli ma dhamma muxuu ahaay farikama qodna sida aad la socoto hadda gaaskii meeshuu maraya waa taqaanaa rentigii koray u kacday noloshii oo dhan koray u kacday cuntadii koray u kacday wax kasta qiimihii kore u kacay annaga haddaan ontarian nahay waxaan ku dagaalamaynaa in minimum wejka labaatan dollar laga dhigo muxuu ahaay electionka soo socda gobolkan ontario waxaa hadda saacaddii lacagta uu qofka ku shaqeeyo laga dhigay shan iyo toban dollar laakiin xisbiga hayaa talada gobolkan ee progressive conservative ayaa sanadkii labada kun sideed iyo tobankii joojiyey lacag kordhintaasi oo ay soo jeediyeen dowladdii iyaga ka horreeyey tan iyo xilligaas xisbiga mucaaradka rasmiga ee gobolkan ee n d p ayaa dalbanaya in lacagta shaqaalaha la kordhiyo waa kan xildhibaan faysal xasan oo laga soo doorto xaafadda york south weston ee magaalada toronto oo ka tirsan xisbigaasi waad la socotaa minimum wejku uu kala qaybsan yahay dadka dacda yaryar oo dhan marka ay shaqo doontaan ama ay shaqeynaya minimum wejkoodu wuu ka duwan yahay dadka kale haddii uusan kansali lahayn ama uusan tirtiri lahayn waxay maanta dadku ay qaadan lahayn ama january koodeeda uu noqon lahaa minimum wejku ilaa iyo lix iyo toban marka waxaa loo baahan yahay maaragtay in living wejka uu noqdo mid dadku ay awoodi karaan oo ay afoorgarayn karaan nolosha oo ay awoodaan oo shaqada maaragtay ay kari karaan laakiin sida hadda ay tahay maaragtay shaqaalihii dhibaato fara badan ayaa haysata ganacsatada yaryaaray dhibaato xoogan ayaa haysata marka waxaa loo baahan yahay in in minimum wejka kor loo qaado laga dhigo mid ma garanayso living wege ah tallaabada gobolka british columbia uu ku kordhiyey lacagta shaqaalaha ee saacaddii ayaa aada loo ammaanay balse dhaqaalayahanadu waxay sheegayaan in nolosha magaalooyin ka tirsan gobolkaasi sida magaalada vancouver ay u dhiganto in qofka saacaddii uu ku shaqeeyo labaatan dollar iyo labaiyo konton senti taasoo aada uga sarreysa tan ay hadda dowladdu ku dhawaaqday xuseen nurxaaji v o a toronto
wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington shirkadda maraakiibta iyo doonyaha ee p o p n o oo ay leedahay sharikadda d p well ee dubay kana shaqaysa biyomareenno ku yaala wadamada britain holland faransiiska iyo jamhuuriyadda ireland ayaa shaqada ka fariisisay ilaa siddeed boqol oo qof oo shaqaalahooda ka tirsanaa arrintan waxaa aada uga cadhooday dowladda britain warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheenna cabdixaafid cawil ismaaciil shaqaalaha siddeedda boqol ah ayaa telefoon video ah loogu sheegay inay shalay shaqada ugu dambaysay qaar ka mid ah ayaa diiday inay ka degaan maraakiibtii ay saarnaayeen oo xoog lagoga dejiyey shirkadda p n o oo ay dad soomaali ahina u shaqeeyaan ayaa sheegtay inay aada uga xun yihiin go-aankan ay qaateen laakiin uu ganacsiga shirkaddu ka maarmi waayey oo ay qarka u saaran yihiin inay kacaan haddii aanay isbeddella samayn robert corts oo ah mas-uul baarlamaanka britain u qaabilsan wasaaradda gaadiidka ayaa sheegay wararka ah in aan shaqaalaha ogeysiin la siinin lagana dejiyay maraakiibta ay ka shaqaynayeen iyada oo shaqaale kale lagu qaadanayo mushahar jaban ay muujinayso qaabka xasaasiga ah ee ay shirkaddu shaqaalaheeda ula dhaqantay dhinaca kale dowladda britain ayaa tallaabooyinka ay shirkaddu qaaday iyo sida ay ula dhaqantay shaqaalaheeda ku tilmaantay waxaan la aqbali karin ururka shaqaalaha tareenada iyo gaadiidka badda ee britain ayaa ku hanjabay inay tallaabo sharci ah laga qaadi doono shirkadda p n o iyaga oo dhacdadana ku tilmaamay ficilkii ugu foosha xumaa ee taariikhda shaqaalaha iyo xidhiirka warshadeynta britain magaalooyinka dover liverpool iyo magaalada haal ayaa jimcihii shalay waxaa ka dhacay dibadbaxyo lagaga soo horjeedo shirkadaasi iyo ereyga shaqaalaha xogayaha guud ee ururka shaqaalaha britain ayaa sheegay in shirkadda p n o ay qorshe sir ah iyada oo aan ogeysiin shaqaalaha shaqada uga erido ay tahay arrin mutaysanaysa canaan iyo foolxumo weyn shirkadda p n o ayaa sheegtay inay maalmaha soo socda joojinayso howlgalladoodii rakaabkana kula talisay inay isticmaalaan shirkadaha kale ee gaadiidka badda dadweynaha u kala safra dalalka britain jamhuuriyadda ireland holland iyo faransiiska ayaa badiba isticmaala maraakiibta iyo doonyaha u kala goosha dalalkaasi iyaga oo horena kasii kaxaysta baabuurtooda oo ay maraakiibta sii saartaan shirkadda p n o waxay ka mid tahay shirkadaha sida joogtada ah loo isticmaalo waxaa la sheegay inay qaadanayso shaqaale ku shaqayn doona mushahar jaban oo toos ay xafiisyo uga dalban doonto shirkadduna aanay iyaga heshiis la geli doonin cabdixaafid cawir ismaaciil v o a london
waa hagaag cabdixaafid aad buu u mahadsan yahay laakiin inta aanu ka bixin aan mar labaad ka codsado inuu inoo soo gudbiyo barnaamijkii umuuraha islaamka
ra-iisul wasaaraha bakistan imraan khan ayaa soo dhoweeyey maalinta loo asteeyey ka hortagga islaam nacaybka oo qaramada midoobay u ansixaysay shan iyo tobanka bisha maaris inay noqoto maalintaasi qoraalkan oo salaasadii aynu soo dhaafnay ay ku heshiiyeen boqol iyo saddex iyo sagaashanka dal xubnaha ka ururka qaramada midoobay islamarkaana ay iska kaashadeen shan iyo kontonka wadan ee muslimiinta ah waxaa xooga lagu saarayaa xuquuqda xorriyadda diinta iyo caqiidada islaamka barnaamijkeena amuuraha islaamka haddii ilaahay raalli ka noqdo dhegaystayaal waxa aynu ku eegaynaa sababta uu markii hore ra-iisul wasaaraha bakistan u hindisay in maalin astaantaas leh la sameeyey iyo faa-iidooyinka ay u yeelan doonto dadka muslimiinta ah ee ku nool dalalka reer galbeedka qaraarkan waxaa miiska keenay dowladda bakistan oo ku matalaysay ururka iskaashiga islaamka waxaana lagu aasteeyey maalintii uu ninkii debleyda ahaa masaajid ku yaala magaalada christchurch ee dalka new zealand ku dilay koob iyo kontonka qof ee muslimiinta ah halka uu ku dhaawacay afartan kale oo qof salaasadii ayuu ra-iisul wasaaraha bakistan fariin uu ku qoray bartiisa twitter-ka uu hambalyo ugu diray muslimiinta caalamka isaga oo sheegay in la maqlay codkoodii ku aadanaa islaam nacaybka oo soo badanayay sanadihii ugu dambeeyey maanta ayuu yidhi ururka qaramada midoobay waxa uu aqoonsaday caqabada ugu weyn ee hortaalla adduunka oo ah islaam nacaybka ixtiraamka calaamadaha diinta dhaqamada iyo yareynta hadallada nacaybka iyo takoorka ka dhanka ah dadka muslimiinta ah faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan qaraarkan uu isla qaatay ururka qaramada midoobay ayaan wax ka weydiiyey doctor xasan albasri oo haysta shahaadada cilaaqaadka dowliga iyo diblomaasiyadda oo degan dalka yeman go-aanka qaramada midoobe ayaa lagu shaaciyey in maalinta shan iyo tobanka march sanad kasta loo asteeyey in lala dagaalamayo waxaan loo yaqaano islaam naceebka islaam fobia isla markaana khudbadaha cunsuriyadda iyo faquuqa la faquuqayo muslimiinta lala dagaalamayo sidaasna la joojinayo karaahiyada iyo tacasubka iyo cunsuriyadda ku aadan muslimiinta laguna laguna baaqayo dhammaan diimaha kale ee aan ahayn islaamka sida christianka yahuudda inay yareeyaan cunsuriyadda ku aadan muslimiinta oo marka ay tahay inay si nabada oo cafis ah ay kula dhaqmaan muslimiinta caqabada iminka imanaysa waa sidii loo hirgelin lahaa qaraarkan taariikhiga ah ee qaramada midoobay lagu ansixiyey maalinta shan iyo tobanka maarij oo loo asteeyey maalinta ka hortagga islaam nacaybka waa maxay ahmiyadda ay u leedahay muslimiinta ku nool dalalka reer galbeedka iyo meelaha ay ka dhacaan falalka badan ee islaam nacaybku waa kan mar kale doctor xasan al basri ahmiyadda ugu ballaaran waxay u leedahay muslimiinta ku nool reer galbeedka gaar ahaan dalalka sida faransiiska iyo jarmalka iyo wixii markaa la halmaala denmark iyo markaa jaaridaha muslimiinta marka ay muujinayaan shacaa'irta islaamka sida cimaamadaha iyo koofida iyo xijaabka iyo markaa salaadaha iyo wixii markaa la halmaala marka faquuqa marka wuxuu si qaas ah u taaban jiray muslimka marka uu diintiisa cidadiisa muujinayo marka maanta waxaa weye waxaa la dalbanaya waxaa weeye in la saamaxo oo faraha laga qaado oo xorriyad siyaada ah la siiyo isdhexgal wada noolaasho marka ay ku dheehan tahay karaamo iyo sharaf marka ahamiyad qaas ah ayay u leedahay marka reer galbeedka muslimiinta ku nool reer galbeedka markii uu sida rasmiga ah ugu gudbinayay qaraarkan ergeyga qaramada midoobay uu fadhiya bakistan munir akrom ayaa khudbada u jeediyey waxa uu ku sheegay in islaam nacaybku uu noqday xaqiiq jirta oo kusoo badanaysa meelo badan oo adduunka ka mid ah falalka takoorka cadaawadda iyo rabshadaha ka dhanka ah muslimiinta haddii ay yihiin shakhsiyaad ama kooxo ama bulshooyin waxa ay ka dhigan yihiin ayuu yidhi ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobey u fadhiya bakistan xadgudubyo xunxun oo ka dhan ah xuquuqda bani aadnimada intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaa barnaamijkeeni amuuraha islaamka aniga oo ah cabdixaafid dacwil ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kurmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo waxa aanu idin leenahay jimco wanaagsan
hagaag haddii aanu intaa kaga nimaadno barnaamijkii amuuraha islaamka dhegaystayaal markana aanu aadno dhanka iyo waddanka australia soomaalida ku dhaqan dalkaasi ee waxbartay jaamacadahana ka baxay ayaa hela fursado shaqo kuwaas oo dhallinyarada kale ku dhiirigeliya inay waxbartaan ibraahim cumar baafo oo australia nooga soo warrama ayaa arrimahan kala sheekaystay xasan axmed oo ka mid ah dhallinyarada jaamacadaha ka qalinjebiyey shaqana ka helay waddankaasi
runaantii horta hadda labada kun iyo labaatan iyo labada haddii aan firino dhalinyarta iyo gaar ahaan melbourne iyo australia shaqooyin badanaa waddanka soo baxday oo saameeyay coronaviruska waddanka australia hadda ka hor laba sano ka hor australia way xirnaay borderkeeda way xirneed shortage of skills aa jiray marka dad badan oo qualified ah waddanka sooma galin marka waddanka ayaa waxaa kasoo baxday shaqooyin badan taasna fursad ee siisay dhalinyaro badan oo ku nooleed waddanka hadda gaar ahaan haddii aan ka hadlo dhalinyarta soomaalida ah qaarka jaamacadda kasoo baxda oo professionalka ah ay weliba qaaro kuwa kale oo shaqa raadista ah shaqooyin badan waddanka soo baxday fursad badan ayayna siisay marka dhalinyarta badankoodana hadda waxay noqdeen dhalinyaro ay shaqeeyaan hay-ado badanna wey jireen oo dhalinyarta shaqada ka caawiyaan oo hay-ada communitiga sida oo kale himelo community connect oo program oo communitiga dhalinyarta sida shaqo loogu raadiyo meesha shaqa abuuris ay ka sameeyeen maxaa ka mida marka dhalinyarada shaqooyinka ay ka shaqeeyaan shaqooyin badan ayay soo saartay victoria state government oo taas oo ahayd shaqooyin ku saabsan coronaviruska hotel quarantine sida ha noqoto loo qaado cudurada coronaviruska ha noqoto sida shaqooyin ku saabsan sida looga taxaadiri lahay coronaviruska kaga shaqeeyaan hotolooyinka oo dadka dibadaha ka imaado oo kale lagu hayo waddanka ayaa wuxuu kula u baahan professional badan ama shaqooyin kale ha noqdaan ku saabsan communitiga social serviceka sida a ogsoon tahay coronaviruska dhibaatooyin badanoo waddanka iyo dad badan u geysaday ha noqodo dadka maskaxiyiinka iyo caawinitaan badan loo baahday marka shaqooyinka badankooda ah dhihi karo hadda labada sano lasoo dhaafay dhalinyarta badan la siinaayey waa shaqooyin ay abuurtay cudurka coronaviruska
mar haddii cudurkii hadda xoogaa la xakameeyey weli shaqooyinkaas ma jiraan oo dhalinyaradu ma ka shaqeeyaan shaqooyinkaas hadda maadaama coronaviruska waddanka australia kasii dhammaanayo shaqooyinkaas weli way jiraan maadaama haddii hadda haddayn noqonin long term dhalinyarta waxay abuurtay inay siiso fursad e la shaqeeyaan dadka kale dadka cadaanka inay dhexgalaan shaqooyinka inay bartaan sida loo qabto halkaasna waxay ka abuurtay in experience ay siiso dhalinyarta experiencekaas ayay hadda khibradaas khibradaas ayaa hadda shaqooyin kale badan ay ku samaystaan tusaale ahaan yar dhalinyaro aa la sheekaystay isbuuc ka hor oo ka shaqaynayay qeyb hotel quarantine ku saabsan oo adig coronavirus qeyb ku saabsan ayaa shaqadiisa hore inuu iska casilay oo shaqo kale hadda wuxuu ka helay dowladda department of governmentka qeybta social service loo yaqaano waa qeybta oo lacagaha ceerta dowladda ka dhiibto qeybtaas ayuu shaqo ka helay waxyaabaha shaqada u fududeysan waxay ahayd fursadda oo ka helay coronaviruska shaqooyinka ay abuurtay khibrada meeshaas oo ka helay daraadeeda ayaa skillska iyo xiriir meesha uu ka sameeyey ayuu shaqooyin kale dowladda kasii sareyso ayuu gudaha usii helay
kaasi waxa uu ah xasan axmed oo ka mid a ardayda ka qalin jebisay jaamacadaha waddanka australia waxa uu u warramayey wariyaheenna ibraahim cumar baafo halka aad nagala socotaanna waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a markana haddii aan idiin guud maro qodobadii ugu waaweynaa warkayaga saaka hay-adda caalamiga ah ee socdaalka adduunka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano i o m ayaa shaaca ka qaaday khamiistii in ugu yaraan toddobaatan tahriibayaala ay ku qariqmeen oo lagu la'yahay xeebaha liibiya labadii toddobaad ee lasoo dhaafay taasoo tirada oo malaynayo inay ku qariqmeen bartamaha mediteraneanka ka dhigaysa laba boqol shan iyo toban ruux tan iyo bilowgii sannadkan qoraal ay soo saartay hay-adda i o m ayay kusoo cusboonaysiisay baaqiida la xidhiira sidii loo yarayn lahaa khasaaraha dhinaca nafta ah ee ku yimaada tahriibayaasha dowladda kanadana waxa ay ku dhawaaqday khamiistii shalay ahayd barnaamij cusub oo socdaalka kaasoo ay ku siinayaan dadka yukrein u dhashay ee ka soo cararaya duulaanka ruushka sharci kumeel gaar ah oo saddex sana dhegaystayaal dhawaqaasi dhegihiinna soo gaaraya waa heestii beledweyn waxaa codkiisa nagu soo gaarsiinaya xasan aadan samatar codkaasi macaan ee xasan aadan samatar iyo heestii beledweyn waxa ay gebagebo iyo gunaanad u ahayd idaacaddayadii aroornimo ee saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukaay tan iyo intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno dhammaan bahda v o a oo isku duuban waxaa idinku dhaafayaan jimco wanaagsan
bulshadii ma yaran maanta la baxaya bulshadii ma yaran